waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan oo aan ku soo qaadanayo dhacdooyinka la yaabka leh ee ka dhaca shabakadda bulshada ay ku xiriirto ee facebook waxaan toddobaadkana fursadda siinayaa dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha leh ee ku xidhan barnaamijkan caweyska washington ee adeegsada facebooka oo ka sheekaynaya waxyaabaha ay ka yaabeen ee ay kala kulmeen bartaasi bulshada ee facebook ugu horreyn aan soo dhoweeyo dhegaystaha ugu horreeya ee la soo xiriiray barnaamijka colaad maxamuud faarax colaad soo dhowow ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington ayaad marti ku tahay caawa fursaddaanaad haysataa maxaad dhegaystayaasha la wadaagi lahayd gaar ahaan waxyaabaha kaa yaabiyey baraha bulshada gaar ahaan facebook waan dhawahay maasha allah cashuud aada iyaada mahadsan tahay antii facebook social media shantii sano ugu dambeysay iyo lixdii sano ugu dambeysay si aada iyo aad ayaa loogu soo qulqulay oo dhalinyartii inta badan inta soo qaangaartay iyo intii oo awal hore ka dhexsanaayeen intaba waxawaaye si fiican ayay ugu soo biireen aan fiiriyo facebook waxa waaye meel comment haddaa ka bixidid waxaad arkaysaa dad fara badan kugu soo yaacay oo ku dhahay bal leeg i saar bal saar ii samee bal kuwa xataa inay luuqkaa soo hadlaan fariimo kuusoo qoraan noolaan oo nusbaan ilahay dartiis igu soo day war see camal hasdahay meesha social mediaan goob oo wax mau noqdaa dhahay goob oo business mau noqday mise goob oo lasoo tugsatay waa waan la yaaba ma garata hay markuu qofku yidhaahdo ilaahay dartiis like iigu saar ama iigu sheer garee maxaa dhahdaa maxaa samaysaa wallahi inta badan waan sameeyaa waan like waan usaaraa kuwo qaar waxay dhahaan follow soo dheh follow waan dhahaa kama xasdo laakiin waa had asa tiro ma laha tiro ma laha waa zaaid waa meel yar haddaa comment ka dhiibatid kuwa kuusoo galaya kuwa messengerka aan soo hadlayaan waxay kuleeyihiin bal follow isoo dheh like isoo dheh kuwa qaar waxay ku dhahayaba meel laba qof aa tartamanoonaye bal waxaa ii saaftaa love iyo like markaasa hay hadde waxba ma samayn kartid waxaan wax oo qarash kaga baxaya m maan samayn marka likea iyo loveka iyo followga waxba kama xaaji ma garan laakiin zaaid ayay usoo bateen laakiin magacaag inuu meel wanaagsan ka muuqdo waad u baahanta haddii qofka tusaale oo kale uu yahay qof waxyaaba maaragta anshax xumaa gudbinaya hadduu like isaar ku yidhahdi love ma u saaraysaa maya maya maya maya maya lagama yaabo lagama yaabo kuwaas kuwa oo si daacadda oo cashaan ama social media hadda usoo diray oo rabaan inay noqdaan caan oo kale kuwaas oo kale waa laga yaaba inaa u saaro laakiinse qof ashaxumo iyo hadal gabsan iyo wax uun hadda ku arko uma saaraya ma garat waa garta adiga dadka ma weydiisataa inay like kuu saaraan sheer kuu sameeyaan maya maya maya maya weligay ma weydiisin weligay weli waa ii dhiman tahay
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa v o eda barnaamijka caweyska washington mahdi xaashi dhigif magacaaga masaas maku saxan yahay aada iyo aad magacaad facebook ugu jirta kaaga ma yahay waa kayga waaye mahadi xaashi maxamed aliiraa dhigifka waa iska naaneys marka sidii aa rabtaa oo isticmaali kartaa mahad kusoo dhawow barnaamijka caweyska raale mahdi kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington iyo guud ahaan v o eda martibaad ku tahay barnaamijka waanad la caweyneysaa caawa waa toddobaadkii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrka bisha ku jira bishan ha noo reebo dhammaanteen marka bal maxaad barnaamijka la wadaagi lahayd gaar ahaan waxyaabaha kaa yaabiyey ee aad ku aragtay baraha bulshada si gaara facebook aada umahadsantaha caasho dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajeynaa iyo idinkaba qaybka ramadaanka ee bisha dam bisha tobanka dambe in ilaahay waafajiyo caasha waa social mediaha ama baraha bulshada arrimaha yaabkaloo lagu arko waa iska badan yaho duniduna waa nala qabtaan isleeyahay laakiin soomaalidu waa iska xaalad gooniya marka haddii aan aniga facebook on maaragtay aada u isticmaalo isna leeyahay waa kan ugu weyn uguna soo horreeyey macnaha baraha bulshada soomaaliduna aada u isticmaasho waa waxyaalo badana iska jira laakiin waxaan isleeyahay facebook waa xaaladiisu waa iska gooni marka soomaalida marka loo yimaado waxaa isleeyahay kolley waxyaalaha aniga aadka iisoo jiita ama aan wakti hore aada ugu baraarugo laga yaaba dad badan inay igula baraarugaan waxaa kamid a macnaha facebook waa meel maaragtay dad badan oo kala duwan isu keentay oo soomaalida uun qofku hadduu dee saaxiibadiis inuu doorto ama dadka uu la haasaawayo ama sheekada la yeelanayo maaragtay wax la wadaagayo uu dooran lahay dabcan dadka waxaan isleeyahy waxay dooran lahayn dad ay maaragtay isku maskax yihiin ama ay maaragtay wax wadaagi karaanoo xagga fikirka iyo maaragtay aragtida iskaga dhow yihiin laakiin facebook waxaa laga yaabaa inuu gooyey maaragtay dabarka noocaas marka waxaa isugu yimid dad kala nuuc ah oo aqoonta ama garashada ama waayo aragnimada ama da-da ku kala duwan marka isu imaanshadaas waxay keentay xaalad gooniyaho macnaha mararka qaar ama qosol leh ama yaab leh ama mararka qaar naxdin leh marka waxyaalaha wax ka dhashaan isleeyahay maaragtay aadka aan ugu fiirsada aniga waxaa kamid a macnaha xaaladda noocaas oo facebook ama guud ahaan social media ka abuurantay markii maarata dadku isu yimaadeen ama dabarkaasu go ayaa maaragtay aada iiga qosleysa dadaan isku waaye ahayn ama inaad la doodo qof aan ku aqoon ama aanad aqoon inay dood culus idin dhex marto markaasoo kale maxaa samaysaa marka qof aadan aqoon ama aan ku aqoon uu isku dayo in uu adiga faallo kaa bixiyo wallaahi dadku way ku kala duwan yihiin dabcan macnaha sida uga uga falciyaan laakiin waxay ku xiran tahay xaaladda markaas qofka uu kaala doodo waa runtaa mararka qaar dadaa laga yaaba de inay adiga kaa sheekeeyaan xitaa adigu ama waxaa niyadaada ku jira ka hadlaan ama suxun kuu caayaan ama macnaha faale aada cajiiba ka kaa bixiyaan marka adiga laftikaaga xaaladda adiga ku sugan tahay iyo waxa laga hadlayay iyo qofka waxa uu ku yiri waxyaalo badana waxay xadidayaan macnaha adiga laftikaaga saa uga falcelinay iyo saa u arkayso laakiin de markaa barato oo de qofka social mediaha maaragtay wakti badan ku jira badana siyaasaddan uga hadalnaa inta badan inkastoo mararka qaar arrimaha bulshada looga hadlo laakiin soomaalidu waxaan isleeyahay boqolkiiba sideetan facebook waxaa lagu lagu lagu faalleeyaa waa siyaasada marka qofkii wakti badan ku jiro ama abadad u hayo uga hadla siyaasada wuxuu baranayaa marka dambe waxaa laga yaaba inuu maqaar adag u yeesho maaragtay waxyaalaha qaar uu iskala qabsado ma fahamti marka tusaale ahaan marka aada aragto iyadoo mawduuc laga hadlaayo oo halkii qofka ama dadka kasoo qeyb galaya doodii ay mawduucii ka hadli lahaayeen intay mawduucii ka leexdaane adiga kugu soo jeestaan maxaad samaysaa oo adiga kaa hadlaan haddaan si kale u jilciyo iishu baa meesha yaal mawduuc baa laga hadlaya la faaqidayaa soo maaha marka qof kastoo comment ka dhiibanaya ama wax ku darsanaya waa inuu mawduucaasi ka hadlaa laakiin dadka qaar baa waxaa dhacaysa intay mawduucii ka baxaan bay qofkii aadaan marka taasoo kale markay kugu dhacdo maxaad samaysaa aaday u dhacdaa waa waa aaday u dhacdaa aniga keliyana maaha dadka caadigo dhan hadda ay ku dhacdaayo oo hadda masalan dadka social media aadka wax ugu qora ama siyaasiyiinta ha ahaadeen ama dad kale bulshada qaybaheeda kale ha ahaadeen soomaalidu weliba aaday u yaqaaniin oo waxaa laga yaabaa inay keentay maaragtay xagga dadka dadla dhaqankoo ku yar ama aqoontooda yar ama un sababo badan oo iska jira ama un qofka personalitkiisa ha ahaato way dhacdaa in qofka toos loo loo ataago macnaha waxaa laga yaaba in qofku wax kaloo gudihiisa ku jira oo maaragtay uu uga falceliyay waxaas inuusan helin saa taasaa keenaya marka aniga qof ahaan macnaha waxaan aada u aqoonsanahay ama aan dareema qofka haddaan aqaanaba waan aqaanaa haddii kale laakiin de waxaan qiyaasaa qofka de ka tega mawduuca laga hadlayo qofka aala inta badan u waxaa sababa inuusan qofku haynin waxa meesha looga hadlayo wixii uga falceli lahay ama uu ka sheegi lahay inuusan haynin marka qofka waxaa gudaha uga jira waxbaa ka dhiman marka waxaasu ku buuxinaya inuu qofka ataago maahan maahan waxaa laga yaabaa inaysan xumaan kala jiraysaa qofka kumaba yaqaana moogta aad iyo aad aad iyo aad aad baan kuu salaamaya aadaan kaaga qaada aada umadsantaba
fartuun xeele fartuun soo dhawow fartuun kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington soo dhawow waxaad tiri waxyaabaha aad la yaabtay baad ka hadashay ee facebook aad ku aragtay bal mid iyo laba nooga taabo waxyaabaha aad ka yaabtay ee facebooka aad ku aragtay aada yaad waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo idaacadda waa idin salaamaya ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waxaa la yaabay waxaa kamid ah arrimaha tiktok ka dhaca waxaa markhaati looga dhigaa facebooka ma adkaan sababta waxa ay tahay oo loo socdiyo maxaa ka wadaa markhaati looga dhigaa waxaa waxaan waxaan ka wadaayaa laba qof oo kaleetooda a markaas isqabahayso ama dadaa qabiilihii dambeyntiina waxay keenayaan facebooka aalada ee markaas ee arrinta ku dhex martay uma ekaadaan haye marka maxaad istiri aan mar walba waani marka facebooka aan dadka aadka u isticmaalaan kamid ahay waxaan dhahaa waxiina xumaatadiina aniga tiktok kugula imaanay samaani xumaane la jooga barnaamijyada tiktok ah aada ila qurux badnaa waayeen lagu qabto dhaqan diiniin iyo qaabab walba baa u fiiriyey marka waxaan dhahay facebooka hanoola keenina waxa aad tiktok aad ku weysiin oo koolxumada ah wax qurux badan dad oo keena way jiraan laakiin inta badan wax qurux badan kuma arko facebooka waxaa tiri magarsoora maxaa loo keenaya aniga maadaama aa bulshada oo maadaama aa bulshada badan aad oo facebook isticmaasho waxaan leeyahay tiktok adiga xumaantaada samaantaada meshiina la joogan oo facebook waxaad leedahay garsoore ma aha ma aha ha ma aha
baakaay cumar baakaay caashur aad baa umahadsan tahay social mediaha runtii waa meel suuq ah waxaan ku tilmaami karo yacni qof kasta oo kala daracad duwan kala dhaqan duwan kala midab duwan ay isku imaanayaan oo kala afkaar duwan kala aris duwan waa meel suuq oo intaa isugu yimid oo dadkaas oo dhan ra'yigooda iyo aragtidooda iyo sheekadooda oo qof walba halkaa kusoo bandhigi karo wixii ugu yaa badnaan waxaa ahaya runtii social mediaha arrimo fara badan oo la rabay inay meel gaara lagu xaliyo ama si gooniya loo dhameeyo ayaa lasoo dhigayaa oo bartanka runtii waxyaabaha la yaabka taasay noqotay waxaa kaloo ugu daran caashucuud ee hadda social media uu noqdo waxa weeye qofka markuu hurdada kasoo kacaba waxa ugu horeeya uu ka bilaabayo gaxwadii halkuu ka cabilaa waxa weeye inuu furso internetkiisii social media uu galo uu ogaado waxaa jira mid kaa quslaya mid kaa yaabaya mid runtii kuwaaninaya mid runtii wuxuu sheegayo aadan fahmayn waxaasoo dhan baa isugu yimid adoo yaabmad baad gelaysaa adoo yaabanna waa ka seexanaysaa markasta social media bishana waxbaa kuu kordhaya waxna waa la yaabaysaa waana yaabaysaa runtii caashim intaas ayuu runtii noqday waana wehel soo kordhay soomaaliya aad baana loo isticmaalaa social mediaha runtii soomaaliya caashim markaad fiiriso labaatan sano markaad dib u noqoto qaabkii loo baashaali jiray iyo hadda ka waran wax weyn baa u dhexeeya farqi aan la koori karin marmar baa la yaabaysaayo dariisamaadkii xifaalada ama sheekada ama gruubka isku tabaya geed hoostiisa ama xaafadii wanigley ama xaafadii waaberi ama xaafadii shingani isku imaan jira hadda mama jirtee waxaa jirta group waxaa jirta social media dadkii kala fogaa ee america canada iyo meel kasta isugu keenay waxaana runtii uu noqday wax aad leeyahay dunidan casriga ah heerkan maanta ay gaartay runtii waa waxweyn runtii dhawaan laakiin caasho markaan isku soo wada duubno faa'iido iyo khasaaraba way isugu jiraan social media waxaa laga helay haadaad umahadsan tahay maxamed cumar baakaay thank you caashir bravo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah codka kor u qaad magaca igu bilow siyaayush cabdiraxmaan wey magacayga haa ha liban liban soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington bal waxaad nala wadaagtaa waxaad waxaad nala wadaagtaa waxyaabaha ad uga yaabtay facebook iyo soomaalida adeegsata wallahi caashaay facebook horta dadigiisaad ayaa ka samaysan ba laakiin aniga shaksiyan sheekiyo marka xasuusto arinta anaagu qaslo idin ogaadayo insha allah dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo labaiyo labatankii goor habeena ayaa nin aan facebooka friend isku nahay laakiin anaan aqoonsu lahayn oo markaan wax soo boosti gareeyo risaalo iga bixiyo ama sidoo kale masaalo ka bixiyo laakiin aqoon kale anaan isu lahayn waxaan arkay goorfiiga barkiisa kasoo galay life markaa ninkaasi markan muuqaalkii arkay ninkoodayga hadan ku yar hakalay waxaan sirbalo ka hadlayo taageero eti waxweyne hadaan kugu daalinayna waan dil istaagay waan daawaday wuxuu caytamayaa kuli taagtaagayaa reebu markaa caayayaa haye marka markaan arkay inuu caytamayo ayaan firi walaalkaadii naseexaysi assalaamu calaykum baan qoray marka waxaan doonaya atashankiisa inaan helo oo markuu isoo jeestaan ku adiga ilaahay ka cabso haye umadan wacays isbadaa marka markuu arkay assalaamu calaykum taydii buu yidhi oob oob oob oob allaga ogaaskii soo dhawow war barnaamijka sheergaree fogee waxaa dhooryada isticmaalaya moogtay fogee marka waan qoslay runtii waxaanu leeyahay sheergaree wacay waa aflagaado ciddan wacay waa reerka anigu aan ku abtirsado aniga laakiin ima garanayo sidaa haye ee markaa xasuustaba waan qoslaa runtii markaa waxa weeye waxyaaba fara badan oo aadka ada yaabiyaad ku hadlaysa meesha aad iyo aad aad iyo aad aad baad ugu mahadsan tahay in sheekadaas kaa soo martay facebook aad bulshada inteedii kale la wadaagtay marka adigii buu ku caaynayaa oo kuu gafaya markaas wuxuu ku leeyahay sheergare sii faafi meel dheer gaarsii waa wax farida dadkana weli yar qabaan wallahi waxa weeye baraha bulshada waa lagada joogaa caaishahay ay waxa weeyaan in had- marka daa qabiil uu caayayo qofku ha ogaado qabiilkan uu caayayo inay inay dee meesha joogaan ay friends la yihiin oo ay daawanayaan oo dadkan inay sheergarayayna yihiin
ilen waxaa laga yaabaa qofkaasi haddii xataa ugu yaraan hadday kun qof ku xiran tahay kunkaas qof waxaa laga yaabaa laba saddex iyo afar qof xataa inaanay si toosa isu aqoon
ha ha ma garanayo ma garanayo marka waxaan oran lahaa adiga maganaasha caqli ku dara caqli ku dara fiil waa cod weeyaan caqli ha lagu daro marra waaxid aad baa mahadsan tahay thank you guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobaya inta aan mar kale kulmayno haddii aan la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh ramadaan kariim